haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaana halkan si wada jir ah uga soo jeedinaya caashe ibraahim aadan caashacuud iyo ibraahim xasan daandurey
kusoo dhawaada dhegeystayaal mar kale barnaamijkii hambaliyada iyo heesaha dhambaal kugu horreeya toddobaadkan waxuu naga soo gaaray adeer eliyas sheekh axmed eedo aamine sheekh axmed cali katiin macalin xoreeye iyo cabdikariin macalin xoreeye iyo cumar macalin xoreeye iyo cabdiweli macalin iyo mucaad macalin iyo jaweeriye macalin iyo idriis macalin dhammaan dadkani oo kale jooga daafaha dunida oo dhan waxay tahaniyad dhalasho oo farxad leh hawada u marinayaan abe macalin hurayre baa la yidhi sheekh axmed iyo safiyo sheekh cabdi oo wiilugu dhashay degaanka dajimaale ee gobolka mudug sideedii novembar ee sanadkan laba kun iyo labaatan waxay leeyihin wiilkaasi allaha ka dhigo kii soo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana anfaca aamiin dambaalkan wuxuu naga soo gaaray cabdulaahi xaaji xuudi iyo cabdulaahi jaamac oogle bulshaawi iyo cabdikariim cawaale iyo maxamed debed cabdulaahi xuseen iyo sadiiq aadan xidig iyo xasan xuseen xasan iyo cawl shoolaad iyo waxay yidhahdeen xayaad aragsan xuseen cusmaan iyo xuseen maxamed guuleed iyo ciid qaasim warsame iyo xamde maxamed faarax hani soomaali faarax maxamed xirsi good iyo faarax bashiir iyo sayid cumar cusmaan cabdulle iyo badri cabdulaahi ibraahim iyo faarax good sayid cumar rooble cali iyo waxay yidhahdeen ugu dambaysta gooni maxamed muuse waxaana ay jecel yihiin inay halkan hambali uga diraan farxad leh farxaan axmed diiriye iyo najax cali ciise oo arooskooda uu ka qabsoomay degmada caabud waaq gaar ahaan xaafadda ubax way leeyihiin arooskiina kala kulma basho siya barwaaqo aamin ayaan anaguna leenahay heesta ugu horreysa ee barnaamijka dhegeystayaashaan usoo qabanaynana waa heesta dhoof dhoof iyo codadka maxamed axmed kuluc iyo xaliime khaliif magool
jacaylkani dhaalad rogay jacaylkani dhaalsaday jacaylkani dhaawacay jacaylkani dhaalad rogay jacaylkani dhaansaday jacaylkii dhabta soo dhowaatay halistii iga dhaqaaqde jacaylkii dhabta soo dhowaatay halistii haddaad iga dhaqaaqde bal inaan ku dhirado bal inaan ku dhirado dhexdaan xidhanaya malmal baan dhitaysane dhexdaan xidhanaya malmal baan dhitaysane dhdhdhdhdhoof nooli kulantee hadhan taalin caashaqa soo iigu soo noqo soo noqo kulantee hadhan taalin caashaqa dhaqsoo iigu soo noqo soo noqo
dambal wadahabeerka oo sidan dhaxal u yeesho amba dhigu kama fulo dambal wadahabeerka oo sidan dhaxal u yeesho ay dexdegay ma guure waxaan dooni ka cunaa dandaa ay dhexdegay ma guure waxaan dhuni ka cunaa dandanaansi keliye way dhahaa misa wel way dhahaa misa wel dhaqsa waanu soo noqon soo noqon dhowr nabaad ku sii joog hadhantaalin cashaqa dhaqsa waanu soo noqon soo noqon
dhaqaaq toobiyaha qaad dhulku taako taako dhararti dalaalimo dhaqaaq toobiyaha qaad dhulku taako taako dhararti dalaalimo malaa'iga ku dhowno wax ku dhiba ilaahay kuma soo dhoweeyedambaalkana waxaa dadka diraya ugu horeeya axmed xaaji maxamed waxaa kaloo ku jira dad kale oo ay ka mid yihiin axmed cabdisamed waxauu ku magac dheeryahay bayloti iyo khadar sheekh cabdirasaaq iyo baxsan barqad tallan iyo xayaad cismaan xuseen iyo iyo khadar good garase iyo hani cabdicasiis iyo ibraahim shariif bulow iyo saaxiibo kaloo badan waxaa dhammaantood iyagoo isku duuban ay hambalyo hawada u marinayaan mudanaha iyo marwada ayaa la yidhi maxamed maxamuud cabdi iyo nimco bashiir yuusuf oo ku aqalgalay magaalada jabuuti ducada waxaa la yidhi iyo heestaba waa dhankiina waa tahay waxaan filayaa inay idin dhegaysanayaan annaga waxaan leenahay rooskaas allaha ka dhigo midkii loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin waxaa dhabaal uu naga soo gaaray dayib ibraahim sheekh cabdi iyo xaaskiisa cabdiraxmaan xaaji oo loo yaqaano sharaxaaya iyo waxay yidhahdeen macalin cabdi hire iyo xaaskiisa faadumo sheekh maxamed salaad hooyo seenab cabdulaahi yuusuf maxamed guraxa iyo axmed cabdi shariif iyo xaaskiisa iyo sheekh cabdirasaaq macalin xuseen iyo macalin axmed macalin iyo cabdiqani cawil oo loo yaqaano qobey sambuur dhabarey iyo xaaskiisa iyo maxamed xasan kamin iyo cabdikariin sheikh oo isna loo yaqaano sheekaye iyo hibe cambe dhammaan dadkaasi waxa ay kala joogaan dunida daafaheeda waxaanay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan siraaji sheekh maxamed salaad iyo hibo nuuro oo arooskooda uu ka qabsoomay beled xaawo waxaanay leeyihiin noqda kuwii isku hare ee bana uu kala siiyo owlaad qeyrqabta aamin ayaan leenahay heesta labaad ee dhegeystayaashaan usoo qabanaynana waa hees halkudhageedu yahay dayax iyo codka allah u naxariista ee cabdinaasir macalin siciid
rabbi doqoonsanaa damcwaalana waxay doonta beri ku diri uga dantuka adaga durba celiinugaay rabbi doqoonsanaa damcwaalana waxay doonta beri ku diri uga dantuka adaga durba celiinugaay labadoo isdardaray dadka dhibiyoga labadoo isdardaray dadka dhibiyoga labadoo isdardaray dadka dhibiyoga labadoo isdardaray dadka dhibiyoga qeebba kuu diiday kaa durugsanaa inuu duunya siinaayo deeqii u dhowaa risi qeebba kuu diiday kaa durugsanaa inuu duunya siinaayo deeqii u dhowaa waxaa daliilu ah haadka samaada duuliyo diinkuba u siman calaa taa waxaa daliilu ah haadka samaada duuliyo diinkuba u siman calaa midna caysha daayacan aanidaal suu marin nama hilu dalida dalida midna caysha daayacan aanidaal suu marin nama hilu dalida dalida siday diintu nagu tidhi xanaa dhaafti xaggaa darajaduu helay nabidkaama daahine dadaal gaadhi doontide siday diintu nagu tidhi dayaxanaa dhaafti xaggaa darajaduu helay nabidkaama daahine dadaal gaadhi doontide doqoonsana damcwaalana dabaylahaa cirkay hadba kugu dartaa durdurka kufay daadhu xidho kuu tidhaay doqoonsana damcwaalana dabaylahaa cirkay hadba kugu dartaa durdurka kufay daadhu xidho kuu tidhaay dahabadan lahayn ku tiraa daldalo dahabadan lahayn ku tiraa daldalo dahabadan lahayn ku tiraa daldalo dahabadan lahayn ku tiraa daldalo haka dayri weliga noloshaa la daris tahay hawdoodi nabidka kaluu ku dayaashaa haka dayri weliga nolosha la deristahay ha u doodina bidka kaluu ku dayasha taa waxaa daliil u ah oo looga digi karaa xadiis baa ku soo degi Taa waxaa daliil u ah oo loo- dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray aabe saadiq cali jirow sharmaarke iyo sharmaarke cali jirow sharmaarke iyo caaisha keef cali jirow iyo canab cali jirow sharmaarke iyo shukri cali jirow sharmaarke iyo samiiro cali jirow sharmaarke iyo foos cali jirow sharmaarke kaafiyo cali jirow sharmaarke munasir cali jirow sharmaarke iyo cabdinuur cali jirow sharmaarke iyo firsan cali jirow iyo dhammaan waxa ay jecel yihiin iyaga oo kala jooga gudaha soomaaliya iyo dibaddaba inay taaniyad gaarsiiyaan ister saadiq cali jirow iyo seegeeda cali aadan warsame oo ku aqalgalay magaalada muqdisho waxayna leeyihiin noqda kuwa isku waara ee bana uu kala siiyo owlaad qeyr qabta aamiin heesta saddexaad ee dhegeystayaasheen u cayaarayna waa calaf waxaa uu jir ugu luqeynayaa khatar daahir iyo cabdiqaadir jubba
kaduun isiihde lagu didaaha kaduun isiihde lagu didaahde u soo dego kulaa dadabkale daadawo adakee haddaba kaduun isiihde lagu didaaha kaduun isiihde lagu didaaha u soo dego kulaa dadabkane daadawo la tekee haddaba calaf lama dago lama diidi karo waa deeqilaa calaf lama dago lama diidi karo waa deeqilaa buuqiyuu dantii ahaa kala durugusana aha buuqiyuu dantii hedhay kala durugusana aha daawaysa oo irbow cutee daa'ima haddaho daadiye haddaba buuqiyuu dantii ahaa kala durugusana aha buuqiyuu dantii ahaa kala durugusana aha daawaysa oo wiilbow cutee naayma haddaho naadiye haddaba calab lama dago lama diidi karo waa deeqila calab lama dago lama diidi karo waa deeqila
Rubaada oo ahaa baabaxee ahaa uma iidila la doorashiyo xaleed baada foon ku dabaalanye calaf lama daago lama diidi karo waa deeqilaa calaf lama daago lama diidi karo waa deeqilaa calaf lama daago lama diidi karo waa deeqilaa
tahniyad dhalasho waxaa diraya adeer yunis xasan maxamed iyo cabdisataar xasan maxamed iyo maxamed cabdi maxamed iyo yunis cali maxamed iyo cali nuur cali maxamed eedooyin ayaa ku jira waxaana kala yihiin baa layidhi raxiimo xasan maxamed iyo ayiima xasan maxamed iyo xaliimo xasan maxamed shamso maxamed isaaq nasro yunis xamdi waa xamdi xikam iyo liibaan xikam iyo maxamed yunis iyo cabdiwahaab ah, sandhaar baa la yidhi iyo ugu dambeyntii umama sandhaar xasan dhammaan reer xasan maxamed iyo reer madluub maxamed ay halkan tahniya dhalasho uga dirayaan aabe xikam xasan maxamed iyo hooyo raabico madluub maxamed oo ay gabar ugu dhalatay degmada bardaale taariikhdu markay ahayd toddobiyo tobankii bisha novembar ee sanadka laba kun iyo labaatan gabadhaas waxaa loo bixiyey baa layidhi balqiisa xikam xasan allaha ka dhiga bay leeyihiin tii anfacda dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda annaguna waxaan leenahay aamiin dambaalkan wuxuu nooga yimid cabdisalaam cabdulqaadir kajooje iyo cabdulqaadir duraan cabdi iyo cabdiraxmaan abshir maxamuud iyo cabdiraxmaan cabdinuur kile oo shariif loo yaqaan iyo ayuub cabdiraxmaan siciid iyo bashiir cabdinuur huruuse macalin maxamed xuseen bukhaari iyo macalin maxamed jabane iyo macalin siciid caweer macalin cabdinuur cusmaan dhegacadde macalin axmed maxamed cilmi iyo macalin asad axmed hoobey iyo macalin siciid maxamed cigaal iyo macalin maxamed cabdi xaari iyo waxa ay yidhaahdeenna cabdulaahi cali ugaas iyo cabdisalaan xaaji iyo dhammaanba ardada galduga primary and secondary school iyo dhammaanba ardada ceeno shams primary and secondary school iyo bahda sboortiga waxay jecel yihiin inay taanid gaarsiiyaan dhammaantood ustaad cabdinuur cusmaan aadan iyo caaisho maxamuud cabdisahal oo meherkooda uu ka qabsoomay galdugob oo ay leeyihiin ha idin horseeda meherkaasi guur kheyr qabaa dhambaalka dhinacayga ugu dambeeyana waxa uu naga soo gaaray waa hambalyo aroos waxaana dadka diraya ay kala yihiin maxamed maxamuud siyaad iyo cabdulqaadir maxamuud siyaad waa dhammaan ilmo maxamuud siyaad waxaa ku jirta luul axmed xasan cabdikaafi cabdinaasir iyo cabdulqaadir iyo zaynab maxamuud siyaad iyo caasho maxamuud waa caasho maxamuud siyaad iyo zakariya maxamed maxamuud iyo maryan abshir kaariye iyo ismaaciil macalin dhammaan dadkani waxay tahaniyad aroos oo farxad la hawada u marinayaan arooskii aroosadda baa layidhi cumar axmed siyaad iyo marwo nimca maxamuud siyaad oo arooskoodu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada yaaqshiid xaafadda baa layidhi dabaqaynka waxaan leenahay arooskaasi allaha ka dhiga midkii loo aayo ubad kheyr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray ustaad cabdinaasir geesey xasan cali cumar iyo sadaam xuseen bare iyo yaasir xuseen bare iyo waxay yidhahdeen cabdalla xuseen bare iyo cukaash xuseen bare iyo saalax carays odowaa iyo cabdiqaadir cali shirixi iyo caasho xuseen bare iyo kaltuumo xuseen bare iyo ilhaan isaaq muumin iyo hani xuseen bare iyo sihaam xuseen bare iyo cabdirasaaq xaaji xuseen iyo sadaam cabdi iidow iyo cali muuse biyow cabdirasaaq maxamed sheekh dhammaan dadkaasi waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda waxayna taaniyad gaarsiinayaan xaliimo xuseen bare iyo maxamed fidow oo gabadh ugu dhalatay buulaburte waxaanay leeyihiin allah ka dhiga tii soo barbaartay aamiin ayaan leenahay heesta ugu dambeysa ee barnaamijka ay dhegeystayaashaan usoo qabanaynana waa hees halku-dhageedu yahay cayn dumar waa codkii siciid miro xaydar intaan mar kale kulmayno waa anigii daandure oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo
diin cilaane ama laha macanabe cosoobe sida kayin cagaar weyn cilaane ama laha macanabe cosoobe cayndu maarkuuyaay ega cajabisyaa إذا كان عليه وين علاني أما لا معنا بي عصبي إذا كان عقار وين علاني أما لا معنا بي عصبي عنده ماركو يا إيجا عجبتها nabadlaay xabadyaga luqunti ku yaaleen midabka casaanka xordaane xabadyaga luqunti ku yaaleen midabka casaanka xordaane caafimadkii noloshay calaqaysu keensin abadyaga luqunti u yaale midabka casaanka hordaane caafimaadkii noloshay calaqay ku keensin عشقها دقلي ساعذاره حدوداي جميع عبداني بدل الرب وهلي عوايا يا عشقها دقلي ساعذاره حدوداي جميع عبداني عشغات قليسة عباري حدودها جميع عبداني مثل الرب كوهلي عواي ويا سدامي العالين عني أنا بدلاي سدامي العالين عناي انا بدلاي عباد يا قلقونتي ويا ليل مدبكا عسانكا عرداني عباد يا قلقونتي ويا ليل مدبكا عسانكا عرداني عاقمتكي نولوشاي على فيسبوك abadyaga luqunti ku yaale midabka casaanka hordaane caafimaadkii nolosha calaqay sugeensay caafimaadkii nolosha calaqay sugeensay caafimaadkii nolosha calaqay sugeensay
ibraahim xasan dandurey iyo caashe ibraahim aadan aad bay u mahadsan yihiin